habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington
waa fiidnimo salaase ay arbici soo gelayso sebtembar waa afar iyo labaatan sannadka labada kun iyo sagaal iyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika qaarkood caalamkao dhanna waxaad nagala socotaan bogga internetka e v o e somali com afrikada bari saacaddu waa toddobadii fiidnimo halka ay washingtonna tahay laba-iyo tobankii duhurnimo waxaana idaacadda idiin daadihinaya cabdixaafid cawil ismaaciil iyo anigoo ah sahre ciidla nuur
qodobada aanu dhegaystayaal idaacadda idinku haynana waxaa ka mid a qaxoonti soomaali ah oo la sheegay inay u qaxayaan dhinaca etoobiya abaara jira awgood
ilmaha inay ii fokadaan oo mustaqbalkooda ii ficnaado oo abaartana iiga baxaan sababta beerteeda hadda maalin kasta aan dhex joogo abaarteeda aan baxayno mar walbaba dhibkeeda yahay waysala aan ku koriyo rafaad aan ku koriyo dhadda usoo dhaqo oo dusha ay usoo hamaalaadiyo meelaha iga gaaraan waxaa gacan igu jiraan
waxaa kale oo aad maqli doontaan barnaamijkii galka baadhaysta oo maanta ku saabsan baadhitaan la xidhiidha qaraxii uu ku dhintay guddoomiyihii hore ee gobolka banaadir allah u naxariistay cabdiraxmaan yariiso waxay ahayd qof dhalinyaro ah qof firfircoon runtii qof haddana disable ah gabarna ah intaas markay isku darsatay runtii oo qof cod kar ahna ay tahay oo holi og waxa ay rabto iyo waxa ay doonayso sheegi karto runtii waxaa isku dayaysaa inaad haddii aad awooddo si uun aad u caawiso
qodobadaasi iyo war kale ayaanu idinku haynaa idaacadda fiidnimo balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobey ayaa maantoo salaasaa si rasmiya uga bilaabmay magaalada new york ee dalka maraykanka iyadoo ay iskugu yimaadeen hogaamiyeyaasha wadamada caalamka oo ka wada xaajoonaya qodobada ugu waaweyn amaba ugu xasaasisan ee haatan dunida ka jira kadib markii golahaasi si rasmiya uu u furay xogayaha guud ee qaramada midoobey antonio guteres ayaa khudbadaha waxa isaga dambeynaya madaxda caalamka iyagooo maalinba qayb ay khudbadaha soo jeedin doonaan waxaa maanta khudbadahooda jeedinaya madaxweynaha maraykanka donald trump rajab dayib erdogan madaxweynaha turkiga iyo sidoo kale madaxweynaha wadanka kuuriya munji iyo emmanuel macroonka dalka faransiiska khudbadaha mas-uuliyiintan ayaa kusoo beegmay iyadoo maalin uun ka hor laga dayriyey xaaladda cimilada adduunka oo isa sii bedelaysa iyada oo saameyn ay ku yeelanayso nolosha bini'aadamka kulankii shalayna aada loogu lafaguray dhallinyaro ka kala socotay dunida ayaa madaxda caalamka ugu baaqay inaanay dhayalsan isbeddelka cimilada oo ay tallaabo deg dega ka qaadaan sidii wax looga qaban lahaa
dowladda bakistan ayaa waxmakajiraan ku tilmaantay eedeynaay hindiya u soo jeedisay inay boqolaal maleeshiyaad ah uga soo gudbayaan dhinaca buuraha himilaaya ee lagu muransan yahay jenaraal ka mid a ciidamada hindiya ayaa sheegay in xero tababar ah oo ay hore ciidamadiisu u duqeeyeen kuna taalla magaalada soohdinta ah ee balaakood dib loo howlgeliyey waxaa kale oo uu jenaraalku sheegay in ilaa shan boqol oo maleeshiyaad ahi ay doonayaan inay xeradan uga soo gudbaan dhinaca hindiya dowladda bakistan ayaa ku eedeysay jenaraalkan inuu xaalad abuurayo khatarna uu ku yahay ammaanka gobolka mar haddii uu eedeymo noocana soo jeedinayo waa marmarsiiyo ay hindiya ku doonayso inay xaaladda bani-aadnimo ee ka jirta kashmiir ay kaga leexisa indhaha caalamka ayuu yidhi wasiirka arrimaha dibadda ee dalka bakistan xaaladda bakistan iyo hindiya ayaa cirka isku shareersay kadib markii new delhi baabiisay xeer muddo dheer jiray oo maamul hoose siinayay qaybta ay maamusho ee kashmiir dhinaca kale dowladda hindiya ayaa waxa ay banda ku soo rogtay gobolka ay ku badan yihiin muslimiintu iyadoo sidoo kalena la xanibay isu socodka ra-iisul wasaaraha bakistan imran khan ayaa kulan uu kula yeeshay madaxweyne donald trump magaalada new york oo uu ka socdo meertada afar iyo toddobaatanaad ee kulanka qaramada midoobay ka dalbaday inay hindiya uu ku guubaabiye inay soo afjarto godoominta ay gelisay kashmiir donald trump ayaa warbaahinta u sheegay ka hor intii aanu la kulmin ra-iisul wasaare khan inuu rajaynayo inay bakistan iyo hindiya ka wada shaqeeyaan sidii ay u soo afjari lahaayeen khilaafka ka dhexaloosan
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa halwadeennadiisa u sheegay inay hakiyaan lacag gaadhaysa afar boqol oo bilyan oo dollarka maraykanka ah oo kaalmo ahaan loo siin lahaa dalka ukraine arrintan oo imanaysa kadib markii maalmo uun ka hor ay khadka telefoonka kula wada xidhiidheen madaxweynaha maraykanka iyo madaxweynaha waddankaasi ukraine arrintaasi oo noqotay xutunta dood ka taagan aqalka koongareska iyo aqalka caddexdooda wakaaladda wararka ee a b iyo wargeysyada maraykanka ka soo baxay washington post iyo new york times ayaa dhammaantood iyaga oo soo xiganaya mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan maamulka trump ay sheegeen in madaxweyne trump uu joojiyey dhaqaalihii islamarkaana amarka lagala xidhiidhay wasaaradda arrimaha dibadda iyo gaashaandhigga iyadoo lagu sharaxayo in la eegayo lacagahaasi in la isticmaalay iyo in kale hogaanka saddex ka mid a guddoomiyeyaasha guddi hoosaadka aqalka hoose ee koongareska maraykanka ayaa wasiirada arrimaha dibadda mike bambeyo amaba wasiirka arrimaha dibadda ee maraykanka mike bambeyo ay ka dalbadeen in uu soo gudbiyo dhammaan dukumentiyada la xidhiidha wadahadalladii dhinaca telefoonka ahaa ee dhex maray labada madaxweyne
mar kale idilkiinba xilli ay hay-adaha gargaarku ka digeen abaaro ku soo fool ee soomaaliya ayaa la sheegayaa inay qoysas badan oo soomaaliya ay u tallaabayaan dhinaca etoobiya iyaga oo sheeganaya inay ka soo barakaceen abaaraha jira sahraa ciidle nuur ayaa inoo haysta warbixin ay wakaaladda wararka ee royters ka diyaarisay dadka gaadhaya xerada doolo caddo ee dalka etoobiya hay-adda qaramada midoobey ee qaxootiga qaabilsan ee u n h c r ayaa walaac ka muujisay tirada sii badanaysa ee dadka soomaalida qaxootiga ah ee ka cararaya abaaraha sii xumaanaya ee deegaanadoodii ka jira warbixina u n h c r soo saartay toddobaadkan ayay ku sheegeen in dad ka badan shan kun oo qof oo qaxooti soomaalihii ay ka gudbeen xuduudka u dhexaysa soomaaliya iyo etoobiya iyagoo gaadhay degmada doolo caddo oo saddex kilomitir oo keliya u jirta xuduudka waxaana intaasi ku dareen in tirada qaxootiga soomaalida ee sanadkan itoobiya gaadhay ay afar jeer ka badan yihiin marka la barbar dhigo tirada dadkii sanadkii hore ee labadii kun iyo sideed iyo tobankii soo barakacay u n h c r waxay sheegtay in dalagii beeraha laga sugayey oo aan soo bixin iyo meelaha ay al-shabaab ka taliyaan oo cadaadis ka jiro ay dadkan ku qasbeen inay barakacaan oo ay qaxoontinimo raadsadaan barwaaqa nuur cabdi iyo qoyskeedu waxay ka soo qaxeen deegaankoodii waxaanay sheegtay inay iibiyeen dhulkii yaraa ee ay ku lahaayeen soomaaliya waxaanay ka doorbiday inay qaxoonti ku noqoto etoobiya ilmaha ha ii fokadaan horta sidoodaba ilmaha meesha maba ku fokadaan sin barasoomoogi ilmaha inay ii fokadaan oo mustaqbalkooda ii ficnaado oo abaartana iiga baxaan ma sababta beerteeda hadaa maalin kasta aan dheh joogo abaarteeda aan baxayno mar walbaa dhabkeeda yahay wasalaa aan ku koriyo rafaad aan ku koriyo dhada usoo dhaqo oo dusha ay uga soo hamaadi meelaha iga gaaraan waxaa gacan igu jiraan mas-uuliyiinta hay-adda u n h c r waxay sheegeen in maalintii dad ka badan siddeetan qof ay xuduudka etoobiya u gudbaan iyagoo ka qaxaya soomaaliya
dadka etoobiya soo gelaya ma kala joogsadaan weligood sidaa daraaddeed sannad kasta waxaana soo gaara dad cusub oo ka cabanaya caqabadihii kuwii hore ka soo qaxeen oo ay ka mid yihiin nabadgelyo darro abaar cunto iyo biyola'aan baahsan cimilada adduunka ee isbeddelaysa ayaa dabka ku sii hurinaysa xaaladda meertada ah ee dadka jilicsan iyo kuway noloshoodu ku tiirsan tahay beeraha sida barwaaqo oo kale inkastoo xaaladaha nabadgelyo darro ay iyaguna yihiin kuwo ka mid noqday nolol maalmeedkooda waa kan sheele xasan cabdiraxmaan oo ka hadlaya xaaladdu sidii ay ahayd soomaaliya beeraho maylen abuure adan wareeran mar webigaha jibiye webi markii bannaan kasheen ee laku dhergaay galeyta la abuurdaay nyaanyada sisanta walkastaba bannaanka laka abuurdaay haddii webigii biima leh oo irkii roobma leh maybaka ama haddeen duqaaq maybaa ninka sii daran webigaas sii abaarta si arrinkaas ilaahay ku maybaa ninka sii daran al-shabaab oo walaada mahayna dhalka raaw sanadkii labadii kun iyo koob iyo tobankii ayay ahayd markii abaartii ugu darnayd dhowaanahan ay ku dhufatay geeska afrika iyadoo saamaysay dad ka badan toban milyan oo qof dad badan oo macaluushaasi ka cararaya ayay muddo bilaa ku qaadatay inay gaadhaan etoobiya
sahra ciidla nuur ayay taasi ahayd oo inoo soo koobaysay warbixin ay wakaaladda wararka royters ka diyaarisay dadka gaadhaya xerada doolow caddo ee dalka etoobiya
halkaasi dhegeystayaal weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a maalmahan waxaa taagnaa muran siyaasadeed oo ku saabsan duulimaadyada taga magaalada kismaayo kadib markii la sheegay in dowladda soomaaliya ay ka hor istaagtay madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed inuu diyaaradu ku tago magaaladaasi si uu uga qayb galo caleemasaarka axmed maxamed islaam axmed madoobe haddaba guddoomiyaha bulshada rayidka ah ayaa walaac ka muujiyey khilaafka siyaasadeed ee cirka isku sii shareeraya ee ka jira maamul goboleedka jubbaland cusmaan muxidiin shaatax guddoomiyaha bulshada rayidka ah ee soomaaliya ayaa mowqifka bulshada rayidkaa wuxuu uga warramay wariyahayaga cabdiqaadir maxamed cabdulle
bismillahi raxmaan raxiim ugu horeyn waa mahadsan tahay runtii arrinta oo ayaamahan aada maaragta siyaasadda soomaaliya ugu naqatay oodin horena u taagneed oo aan wax looga qaban haddase aada mooda inay soo shacbaxday aada usoo shacbaxday saameynteeda waa arrimaha doorashooyinka jubbaland annaga hadda urada bulshada reedka nahay horaan uga hadalnay in doorashooyinka jubbaland si loo maareeyo ugu habboon oo sharciga waafaqsan waxaad moodaa tii in laga gaabiyey maantana aada arkaysid maxsuulkeeda in khilaafkii ka dhashay maxsuulka doorashooyinka uu saameyn badan yeeshay urada bulshada reedka daannaha annaga waxaan kasoo saarnay baaq aan kaga digayno inaanan la horin dhibaatada jubbaland ee doorashooyinkeeda mataqaana ka dhalatay loona isticmaalo arrimo siyaasadeed oo gaar ah sidoo kale waxaan baaq ugu soo jeedinay dowladda mas-uuliyiinta dowladda federaalk inay wax ka bedelaan qaabkay u maareynayaan la tacaalidda arrimaha jubbaland maxaa yeele waxaad moodaa waxa ka dhalan kara inay ka weynyihiin wax hadda laga cararayo dowladdaad dul istaagteen waxa ugu weyn oo dowladda aad aad walaac ka muujiseen maxay ahayd oo idin muuqday hadda oo la khariira arrinta muqdisho walaaca ugu weyn oo walaac ka muujin waxa waaye cunaqabateynta saaran jubbaland oo aas leenahay waxay saameyn ku yeelanaysaa bulshada ku nool jubbaland waxaa kaloo walaac ka muujinay haddii si uu wadahadal iyo iyo deganaansho aanan lagu xalin arrinta jubbaland inay ka dhalan karto inay xasiloonida jubbaland ka jirtay ay lunto waxaa kaloo aan ka dignay aan hore ugu dignay haddana aan ku celinayna waxay tahay in faragelin shisheeyana ay suurtagal tahay inay sababto arrimaha jubbaland marka saas darteed si arrimaha arrimaheena aan annaga u dhammaysano si soomaalinimaa loo dhammeeyo mas-uuliyad ku jirto in laga fogaado aragtida shakhsiyadeed la kala qabo loona isticmaalo arrimaha jubbaland sida sharciga waafaqsan yahay nidaamka sharcigana la raaco wada hadalna lagu dhameeyo arrintaas go-aanka dowladda wuu caddaa jubbaland laakiin arrintu waxay waxay waxay sii adkaatay joojintii madaxweyne shariif iyo xanibaada diyaaradaha marka culays weyn oo isha lagu hayahay maxaa idin muuqda siyaasiyiintii madaxa dalka soo noqotay dowladdu ways hayaan shir jaalad bay qabteen meeshaaba hadda culays ku weyn oo ka jira marka jubbaland laga yimaado maxaa idinka muuqda
runtii culayska meeshaas keliya kama jiro culayska hore hore ayuu u jiray bulshaduna aada u taabtay arrinta xaanimaada diyaaradaha reer jubbaland oo taabtay maanta waxay maraysaa inay siyaasiyiinta taabato guud ahaan annaga waxaan leenahay horta waxaa aada u mahadsan in la fahmo nidaamka federaalka iyo iyo iyo aragtida siyaasadda ayaa waxaad muddaa mar walbaba in laisku qaldaayo taana waxay keentaa in mataqaanaa la gaar maro in sharciga la waafajiyo nidaamka doorashooyinka khilaafka soo noqday oo arrimaha u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamul goboleedka qaarkoodna waxaa moodaa inuu waxyaabo badan hakadgeliyey oo waddankan horumarkiisa dowladnimadiisa iyo nabadiisaba suurtagal ka dhigi lahaa waxayna ahayd in mar hore arrimahanita loo maareeyo lagala hadlo waxaa xasuustaa shirka garoobe qaabkii u dhacay iyo siduu u fashilmay horena dignina ugu bixinay kadib markii mataqaanaa uu fashilmanay talooyin ayaan ka jeedinay sidii wax loogu qaban lahaa marka cakiraadda cakiraad soo taagneed ayay ahayd oo muddo mataqaanaa aanan waxba laga qaban juhdi badanna aan la gelin taana ay hadda dhalisay inay saameynteedii iyo iyo konsequensii ka dhashay la dareemayo keeni kartana inay maaragtaa dhibaatada laga cararayo dhibaato ka weyn inay dhalato hadda waxaa la taagan yahay waddo isgoys ah wacakarintaa siyaasaddu bulsho rayad aragtidiina xaggee laga aadaya
anaga waxaan soo jeedinaynaa horena usoo jeedinay in arinta jubbaland wadahadal laga galo oo lagu dhameeyo waxaan haddana baaqeena ku xusnay in qaabka ay u maareynayso dowladda federaalk arrimaha jubbaland wax ka bedesho maxaa yeelay cakinaanta ubaa sii badanaysa masii waxba kuma soo hagaagayaan waxaan kaloo mataqaanaa aan baaqeena aan kusoo jeedinay in hogaamiyaasha siyaasadda dalkan ama ha ahaadaan mucaarad ama muxaafid ha ahaadaan in arrimaha jubbaland aan aanan laga sii horin meesha hadda ay joogto oo runtii maaragta loo arko maamul goboleed ka tirsan dalka soomaaliya una baahan nabadda ka jirta in la xoojiyo wax inta ka dhimana la dhammaystiro intii laga sii dari lahaa waan garta waxaad yara walaac ka muujisaan beesha caalamka ee faragelin maxaa idin muuqda faragelinta la fili kara maxay tahay waxaan ka dharsannahay in soomaaliya faragelin shisheeye badan ay gacmaha kula jiraan waxaan ka dharsannahay in wadamo kale oo arrimaha soomaaliya daneeyo si qaasa u daneeyo iyo si guudba ay tale iyo iyo iyo saameynba ay ku leeyihiin marka inaanan la abuurin xaalad ay suurtagal dhaqan karto in maaragta wadamadaas sita ay hoos usoo fargeliyaan ama si dadban ama si toosba arrimaha soomaaliya taana ay loogu hortegi karo in arrimaha soomaaliya mas-uuliyiinta ay si wada hadal ay ku dhameeyaan ugu dambeyn ma la hadasheen dowladda soomaaliya
dowladda soomaliya horaan ugu hadalna oo baaq aan ugu jeedinay oo aan leenahay intaana doorashooyinka dhicin in hadda laga sii taxadiro inaana doorashooyinkaas aysa ka dhalan dhibaatooyin keeni kara inay burbur ku dhaco maamulka amaba khilaaf ka dhex dhasho dadka deegaanka horaan arrintaas dhowr mar aan baaqa ugu soo jeedinay annagoo ogsoon inta badan doorashooyinka iyo abaaraha iyo inta badan inay horseedaan khilaafaad ayaan aan ka dignay in arrintaasita wax laga qabto oo doorashooyinka jubbaland laga daayo faragelin keeni karta inay maxsuulkeeda uu noqdo mid ama khilaaf ka dhasho amaba xumeeyo xiriirka la dhexeeya dowladda federaalk iyo maamul goboleedka kaas waxaa cismaan muxidiin shaatax oo u waramayey waryahayaga cabdiqaadir maxamed cabdulle
waa hagaag dhegeystayaal weli waxaad dhegeysanaysaan laanta af soomaaliga ee v o a da oo washington idinka imanaysa iminkana dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii galka baadhista waxaa inoo haya haaruun macruuf
waxay ahayd maalin arbacaah abbaarihii koob iyo tobankii subaxnimo afar iyo tobankii julaay labada kun iyo sagaaliyo tobanka basiire cabdi maxamed waxay telefoonka ku wacday mid ka mida dadka u dhaqdhaqaaqa naafada waxayna weydiisay xilliga uu la kulmayo guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada cabdiraxmaan cumar cusmaan injineer yariisow waxa uu ugu jawaabay inuu arkayo saddex maalmood kadib ku beegan maalinta sabtida waxay ka codsatay in marka uu guddoomiyaha la kulmo uu kala hadlo in xafiiskeeda miisaaniyad loo sameeyo isla markaana la ballaadhiyo dadka naafada ah ayaa iga doonaya inaan caawiyo keliday ayaa xafiiska ka shaqeeya waxbana uuma qaban karo ayay tidhi abbaarihii kowdii duhurnimo ee maalintaasi basiira waxay gashay xarunta gobolka banaadir ku dhowaad afartii iyo badhkii galabnimona waxaa qolka shirarka ee gobolka ka dhacay qarax xoogan qaraxaasi waxaa ku dhintay lix ka tirsan mas-uuliyiinta gobolka banaadir goor dambena waxaa u dhintay laba qof oo uu ku jiro guddoomiyihii gobolka iyo duqa magaalada muqdisho allaha u naxariistee injineer cabdiraxmaan cumar cusmaan yariisow liibaan oo ah magaca aan ugu yeerayo mas-uulkii ay subaxdaas la hadashay basiira waxa uu maqlay qarax inuu ka dhacay gobolka banaadir isla galabnimadii habeenkiina waxaa loo sheegay in lala yahay basiiro loona malaynayo inay qaraxaasi ka dambaysay liibaan waxa uu qaadan waayey in gabadhii kala hadlaysa danta guud aa isqarxisay shaki ayaana galay laabtiisa haddana waxa uu isweydiiyey waxay ahayd maalin arbaca ah abbaarihii koob iyo tobankii subaxnimo afariyo tobankii julaay labada kun iyo sagaaliyo tobanka basiire cabdi maxamed waxay telefoonka ku wacday mid ka mida dadka u dhaqdhaqaaqa naafada waxayna weydiisay xilliga uu la kulmayo guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada cabdiraxmaan cumar cusmaan injineer yariisow waxa uu ugu jawaabay inuu arkayo saddex maalmood kadib oo ku beegan maalinta sabtida waxay ka codsatay in markuu guddoomiyaha la kulmo uu kala hadlo in xafiiskeeda miisaaniyad loo sameeyo islamarkaana la ballaadhiyo dadka naafada ah ayaa iga doonaya inaan caawiyo keliday ayaa xafiiska ka shaqeeya waxbana uuma qaban karo ayay tidhi abbaarihii kowdii duhurnimo ee maalintaasi basiira waxay gashay xarunta gobolka banaadir ku dhowaad afartii iyo badhkii galabnimona waxaa qolka shirarka ee gobolka ka dhacay qarax xooggan qaraxaasi waxaa ku dhintay lix ka tirsan mas-uuliyiinta gobolka banaadir goor dambena waxaa u dhintay laba qof oo uu ku jiro guddoomiyihii gobolka iyo duqa magaalada muqdisho allaha u naxariistee injineer cabdiraxmaan cumar cusmaan yariisow liibaan oo ah magacaan ugu yeerayo mas-uulkii ay subaxdaasi la hadashay basiira waxa uu maqlay qarax inuu ka dhacay gobolka banaadir isla galabnimadii habeenkiina waxaa loo sheegay in lala yahay basiiro loona malaynayo inay qaraxaasi ka dambaysay liibaan waxa uu qaadan waayey in gabadhii kala hadlaysa danta guud aa isqarxisay shaki ayaana galay laabtiisa haddana waxa uu isweydiiyey in ujeeddada ay u soo wacday ay ahayd marin habaabin si uu uga sheekeeyo sida uu haddaba ugu warramayo galka baarista qaraxaasi waxaa markiiba ku dhintay lix ka tirsan saraakiisha gobolka toddobaad kadibna waxaa dhaawicii soo gaara u geeriyooday guddoomiyihii gobolka banaadir allaha u naxariistee cabdiraxmaan cumar cusmaan cabdiraxmaan yariisow dowladda soomaaliya waxay rasmi ahaan u sheegtay in qaraxaasi ay ka dambaysay basiire cabdi maxamed iyo gabadh kale oo kalkaaliyo u ahayd taasi oo lala yahay laguna magacaabo deggan cabdulaahi cali su'aalaha ay dad badan isweydiinayeen ayaa haddaba ah sidee ayay basiire cabdi maxamed shaqa uga heshay gobolka banaadir yaa u geeya guddoomiyaha gobolka banaadir si uu shaqo u siiyo maxaa muujinaya in gabadhan ay xiriir la lahayd ururka al-shabaab iyo su'aalo kale galka baaristu waxa uu isku dayayaa inuu ka jawaabo su'aalahaas iyo kuwo kale bishii disembar labada kun iyo koob iyo tobanka basiire cabdi maxamed waxay iska diiwaan gelisay iskuulka al nuur ee dadka naafada ka ah aragga ay wax ku bartaan waxay xilligaasi gashay fasalka labaad waxaana la barayey farta ay wax ku akhriyaan dadka aragga la' magacaa isku diiwaan gelisay waxa uu ahaa basiire cabdi maxamed waxaa galka baaristu uu xaqiijiyey in magaceeda dhabta ah uu yahay maryan cabdiraxmaan maxamed abiikar markii ay iskuulka gashay waxay bilowday firfircooni waxay munaasabadaha iskuulka ka tirin jirtay gabayo buraanburro waxayna ahayd qof soo jiidasho leh sida uu galka baarista u sheegay mid ka mida macallimiintii wax u dhigi jirtay bishii may labada kun iyo afariyo tobanka waxay ka wareegtay iskuulka alnuur kadib markii ay baratay farta wax lagu akhriyo ee loo yaqaano bareelka waxayna markaasi u sheegtay maamulka inay tegayso iskuul ay dhigtaan dadka waaweyn waxay bilowday firfircooni iyo inay dhex gasho bulshada waxay xubin ka noqotay guddiga dadka naafada ah sannadkii ku xiga ee labada kun iyo shan iyo tobanka horraantiisii waxay aasaastay ururka horumarinta haweenka oo lagu magacaabo sawdo bishii maarso saddex iyo labaatankeedii labada kun iyo shan iyo tobanka waxay kulan la yeelatay madaxweynihii xilligaasi xasan sheekh maxamuud xubnaha dadka naafada ah oo ay ku jirto basiire cabdi maxamed ayaa ka codsaday madaxweyne xasan sheekh maxamuud afar qodob oo kale ah inay soomaaliya saxeexdo xeerka caalamiga ah ee xuquuqda aadanaha in xafiis laga siiyo dadka naafada ah madaxtooyada soomaaliya in la dedejiyo sharciga naafada soomaaliya iyo in la qabto shirweyne qaran oo dadka naafada ah oo gobollada oo dhani ay ka wada qayb galaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa uu afartaasi qodob ka hirgeliyey mid ka mid ah kaasi oo ahaa inuu dadka naafada xafiis ka siiyo madaxtooyada iyadoo saddexda kale ay hadhsan yihiin ayuu xafiiska ka tegey markii ay dhalatay dowladda cusub dadka u dhaqdhaqaaqa naafada waxay sii anba qaadeen ololahoodii ay ku soo dhacsanayeen xuquuqdooda isla markii lagu dhawaaqay golaha wasiirada waxay kulan la yeesheen ra'iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre waxaana kulankaasi uu qayb ka ahaa mid uu ra'iisul wasaaruhu kula kulmayey bulshada rayidka ah iyo dad kale oo waxgarad ah kulankaasina waxa uu dhacay bartamihii labada kun iyo toddobiyo tobanka waxa ay shirkaasi ugu sheegeen ra'iisul wasaaraha inay doonayaan xaqooda inay ka helaan dowladda cusub iyo gobolka banaadir sida uu ii sheegay mid ka mida mas-uuliyiinta naafada oo shirkaasi joogay bishii julaay ee sanadkaas iyadoo la daba socdo kulankii xafiiska ra'iisul wasaaraha waxaa mas-uuliyiinta naafada ay kulan la yeesheen wasiirkii warfaafinta injineer cabdiraxmaan cumar cusmaan kulankaasi oo ka dhacay xarunta wasaaradda warfaafinta waxayna kala hadleen sidii barnaamij ka hadlaya dhibaatada haysata dadka naafada ah looga sii dayn lahaa warbaahinta dowladda waxaa la ysku soo qaaday barnaamij toddobaadla ah in loo sameeyo dadka naafada wasiirku waxa uu soo dhoweeyey fikraddaasi bishii janaayo koob iyo labaatankeedii labada kun iyo sideed iyo tobanka injineer cabdiraxmaan cumar cusmaan waxa uu ka tegey wasaaradda warfaafinta waxaana loo magacaabay duqa magaalada muqdisho ahna guddoomiyaha gobolka banaadir bishii maars ee xigtay waxa uu mar kale la kulmay guddigii wakiilka u ahaa dadka naafada oo ay ku jirto basiire cabdi maxamed wakiiladaasi waxay u sheegeen inay ka doonayaan guddoomiyaha inuu xil ka siiyo gobolka mas-uuliyiintu waxay dhexdooda xilkaas u soo jeediyeen inay qabato basiire cabdi maxamed oo ka mid ahayd hogaamiyaasha ugu cadcad mas-uuliyiinta naafada guddoomiyaha gobolka banaadir waxa uu guddigii u sheegay inay isaga jawaab ka sugaan shan iyo tobankii mey labada kun iyo sideed iyo tobanka injineer cabdiraxmaan cumar cusmaan waxa uu bixiyey jawaabtiisii waxaana uu wareegto ku magacaabay basiire cabdi maxamed inay noqoto xiriiryaha arrimaha dadka naafada ee gobolka banaadir waraysi ay siisay basiire cabdi maxamed idaacadda mustaqbal ee magaalada muqdisho ayay kaga hadashay xilkaasi loo magacaabay arrintan waxaa la iigu dhawaaqay ama xilkan oo ay dikreetada soo baxday shan iyo tobankii mey dowlad ay soo baxday fursado badanna way noo saamaxeen ugu horeyn dadka naafada ah oo aad u jeclaa in macnihii aan u qabto arrin mas-uuliyad ah oon arrintooda u ololeeyo oo waxaa la yidhaahday ii u ololeynayo markasta in aniga aan u taga boos aan arrintooda wax uga qaban karo ama uga dhaqdhaqaaqi karo mar walba u taagnaayeen oo arrintaas maxaa la yidhaahday aada u danaynayeen qodobka labaad oo ii saamaxayn waxay ahayd in guddoomiyaha gobolka banaadir cumar cabdiraxmaan yariiso cabdiraxmaan cumar yariiso guddoomiyaha gobolka banaadir duqa magaaladana ah in maxaa la yidhaahdaa ay ahayd xilli isaga uu xilka haayo asigana uu ahaa qof mar walba arrimaha naafada aada u jecel hadduu wasiir ahaay iyo hadduu guddoomiyaha gobolka banaadir yahayba mar walba naafada xilli kasta qof la fadhiisto arrimahoodana aada u daneeya ahaay bishii juun soddonkeedii labada kun iyo sideed iyo tobanka madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa xafiiskiisa ku qaabilay xubno ka mid ah dalladda ururada naafada kuwaasi oo u doodaya xuquuqda dadka naafada ah mas-uuliyiinta naafada ee kulankaasi ka qayb galay waxaa ka mid ahayd basiire cabdi maxamed waxay dhinaca bidix ka fadhiday madaxweynaha waxaana iyada iyo madaxweynaha u dhexeeya oo keliya wasiirka haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha deeqa yaasiin bishii disembar koob iyo soddonkeedii labada kun iyo sideed iyo tobanka madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo waxa uu saxeexay sharci lagu aasaasayo hay-adda naafada qaranka safka hore dadkii fadhiyey waxaa ka mid ahayd basiire cabdi maxamed madaxweynuhu waxa uu hadalkiisa kaga hadlay sida loogu baahan yahay in wax loo qabto dadka baahiyaha gaarka ah qaba gaar ahaan dhinaca shaqooyinka ahmiyadda uu leeyahay sharcigan runtii waa ahmiyad aad iyo aad u weyn oo ugu horrayso inaan daryeelno dadkeenna tabaalaysan dadkeena naafada ah inaan daryeelno oo aan ka warqabno oo aan u naxariisanno siduu ilaahay noogu naxariisto waxaa intaas dheer oo loo baahan yahay inaan u xaqiijinno waxbarashadooda caafimaadkooda iyo daryeelkooda bulshada ee guud oo aan gaarsiinno maxaan ku idhahdaa daryeelkooda aan gaarsiinno oo intaasna aan ku darno inaan si gaara haddii ay tacaliintooda dhammaystaan iyo waxbarashadooda dhammaystaan inaan xaqiijinno in ay dowladda dhexdeeda ka helaan miisaan inay ka helaan koota waxa la yidhaahdo qayb ay ka helaan in la shaqaaleeyo afar iyo labaatankii juulaay waxaa qarax ka dhacay gobolka banaadir dowladda soomaaliya waxay sheegtay in qaraxaasi ay geysatay basiire cabdi maxamed oo magaceeda dhabta ah uu yahay maryan cabdiraxmaan maxamed abiikar waxaana gacan siinaysay kaaliyaheedii degan cabdulaahi cali oo magaceeda dhabta ah uu yahay hodan xasan maalintii uu qaraxu dhacay ee afar iyo labaatankii juulaay labada gabdhood midkoodna laguma samaynin wax baadhis ah sida ay ii sheegeen laamaha amniga sidoo kale ma aysan ahayn dadka keliya ee maalintaas galay xarunta gobolka banaadir ee aan baadhitaanka marin dowladda soomaaliyana ilaa haatan ma aysan shaacinin in cid loo ciqaabay guuldarradaasi dhinaca amniga haddaba maxaa laga ogyahay baadhitaanka ku saabsan weerarkaasi dabayaaqadii bishii mey labada kun iyo sagaaliyo tobanka basiire cabdi maxamed iyo kaaliyaheeda degan cabdulaahi cali waxay qaateen laba fasax oo isdaba yaalla fasaxa waxaa ku horraysay degan cabdulaahi cali oo muddo bila ah la shaqaynaysay basiire cabdi maxamed oo iyadu shaqada keentay isla bishaas gudaheed waxaa iyaduna fasax qaadatay basiire cabdi maxamed waxayna soo laabatay maalmo ka hor dabaaldeggii lix iyo labaatanka juun mas-uuliyiinta amnigu waxay sheegeen in labada gabdhoodba ay xilligan u safreen dhulka ay al-shabaab ka taliyaan sarkaal sare oo ka tirsan nabad sugidda soomaaliya waxa uu ii sheegay in guddoomiyaha gobolka banaadir uu dhaqaale dhan toban kun oo dollar siiyey basiire cabdi maxamed kadib markii ay u sheegtay inay caafimaad ugu safrayso dalka hindiya inay hindiya u safrayso waxay sidoo kale u sheegtay ugu yaraan laba qof oo la hadlay galka baarista hase yeeshee baaritaankii la sameeyey waxaa caddaatay inaysan waddanka ka bixin loona badinayo inay u safartay deegaanka toorotorow ee gobolka shabeellada hoose oo ay gacanta ku hayaan ururka al-shabaab basiira markii ay fasaxa ka soo laabatay waxay si weyn ugu dadaashay inay ka qayb gasho munaasabadihii xorriyadda ee lix iyo labaatankii juun iyo kowdii juulaay mid ka mid a saraakiisha amnigu waxa uu ii sheegay inay ka qayb gashay munaasabadii hore ee lix iyo labaatanka juun waxaan weli caddayn inay ka qayb gashay munaasabadda labaad ee kowda juulaay sidoo kale waxaan weli sugnayn inay doonayso inay bartilmaameedsato madaxweynaha soomaaliya oo ka qayb galay labada munaasabadoodba galka baaristu waxa uu ka ogaaday waraysiyo uu la yeeshay mas-uuliyiinta amniga iyo dad ka tirsan qaraabada in basiire cabdi maxamed a xiriir la lahayd laba qof oo ku sugan magaalada buqa qable labadaasi qof mid ka mid a waxaa la sheegay inay ka mid tahay dadka u dhaqdhaqaaqa ururka al-shabaab halka kan kale la sheegay inuu xubin ka yahay ururka al-shabaab labadooduna waxay ka tirsan yihiin qaraabada basiire cabdi maxamed mid ka mida labadaasi qof waa xasan maxamed abiikar oo adeer u ah basiire cabdi maxamed oo magaceeda dhabta ah uu yahay maryan cabdiraxmaan maxamed abiikar xasan maxamed abiikar waxa uu ku sugan yahay magaalada buqa qable ee gobolka hiiraan laba ilo wareed oo mid uu ka tirsan yahay laamaha amniga kan kalena ehelka basiire cabdi maxamed waxay galka baarista u sheegeen in xasan maxamed abiikar uu ka tirsan yahay saraakiisha al-shabaab u qaabilsan qaadista canshuuraha galka baarista way u suurtogeli weyday inuu telefoonka kula xiriiro xasan maxamed abiikar sidoo kale laba ka mid ah ehlada basiire waxay galka baarista u sheegeen in hooyadeed lagu magacaabo faadumo cali abikar ayna ku magac dheer tahay shiino waxay ku nooshahay magaalada buqa qable ee gobolka hiiraan oo ay gacanta ku hayaan maleeshiyada ururka al-shabaab labadaasi qof waxay sidoo kale galka baarista u sheegeen in hooyadeed ay ka mid tahay dadka u dhaqdhaqaaqa xarakada sida ay hadalka u dhigeen una abaabula taageerada dumarka iyo ururinta taakulaynta mid ka mid a ehelada basiira waxauu galka baarista u sheegay in hadda ka hor basiire uu soo dooneen inay isku barteen magaalada muqdisho balse hooyadeed ay diidday iyadoo ku adkaysatay inuusan gabadheeda guursanayn nin aysan ka soo urayn rasaasta mujaahidiinta sida uu hadalka u dhigay qof saddexaad oo ka mid ah ehelka basiire cabdi maxamed wuxuu galka baarista u sheegay in hooyadeed ay ka mid tahay dadka naafada ka ah dhinaca aragga mar aan weydiiyey hooyadeed inay u dhaqdhaqaaqdo ururka al-shabaab waxa uu ku jawaabay deegaanka dadka jooga haddii aysan saamayn ku lahayn waxba kuma ogi basiire aabbaheed cabdiraxmaan maxamed abiikar waxaa la sheegay inuusan ku noolayn dhulka ay ka taliso ururka al-shabaab islamarkaana uusan qayb badan ku lahayn nolosha iyo duruufaha qoyska ku nool buqa qable galka baarista waxa uu helay xiriirka aabbaha basiira cabdiraxmaan maxamed abiikar hase yeeshee lagama jawaabin telefoonkiisa galka baaristu waxaa kale uu la xiriiray xubin kale oo ka tirsan ehelka oo ii sheegay sidan qoysku shaqada gabadha kuma ogeyn sidoo kale laguma ogeyn inay urur ka tirsan tahay dhacdadan waxay ahayd wax hal mar ah oo aan annaga oo dhan aad ula yaabnay qoysku ma oga inay al-shabaab ka tirsanayd ilaa haatanna ma hayno wax caddaynaya inay al-shabaab ka tirsanayd waxaan weydiiyey su'aal ahayd inay xiriir la lahayd dad ka tirsan al-shabaab iyo in kale waxaana uu ku jawaabay maya wax iyada u qarsoon ma ogaan karno laakiin annaga qoys ahaan waxaan ku ogeyn ma jirto mas-uuliyiinta dowladda soomaaliya waxay ii sheegeen in weli ay baadhitaan ku wadaan sidii uu qaraxaasi u dhacay hase yeeshee ilaa haatan dadka la xiray su'aalana la weydiiyey waxaa ku jira cabdulaahi cabdiraxmaan maxamed oo xidhan muddo konton maalmood ah cabdulaahi waxa uu la dhashay basiira haddii haddaba basiira ay ka tirsanayd ururka al-shabaab ilaa haatan ma cadda xilliga ay ku biirtay ururkaas sidoo kale ma cadda xilliga rasmi ahaan loo tashkiiliyey sidoo kale ma jiraan caddaymo qayaxan oo muujinaya inay xubin ka ahayd ururkaasi hase yeeshee ehelada basiire ma aysan beenin warka dowladda soomaaliya ee ah inay qaraxaasi ka dambaysay basiire cabdi maxamed waxaa da'deeda lagu qiyaasay lix iyo labaatan sanno jir waana mid ka mid ah lix iyo toban carruur ah oo uu dhalay cabdiraxmaan maxamed abiikar kuwaasoo isugu jira lix gabdhood iyo toban wiil oo ay kala dhaleen laba xaas basiira waxay ahayd gabadh ay ixtiraamaan islamarkaana ay caawiyaan wasiiro xildhibaanno iyo xubno firfircoon oo bulshada ka tirsan waxay dadka yaqaanaa ii sheegeen inaysan ahayn qof laga shakin karo xildhibaan farxiye muumin cali waxay ka mid ahayd xildhibaanno badan oo ay soo jiidatay basiira iskuna daya inay wax kula qabtaan howlihii ay u haysay dadka naafada ah darteed basiira waxaan aniga mar la kulmay lix sano ka hor maraa imaaday oo aan la ku kulmayay dadka maaragtay aada u firfircoona civil society-ga meeshaasay ku jirtay waana lix sano ka hor oo aan kula kulmay xamar bal munaasabadda aad ku kulanteen ama qaabka aad u kulanteen waxaad iga sheekeen markaas waxaan kasoo baxnay transitionka laga soo baxay waxaana loo baahnaa bal in la arko sidee aan dowlad wanaag u sameyn karnaa oo oo dowladdii iyo qeybaheedii kala duwan loo kaalmeyn karaa oo loo soo dhisi karaa institutionadeenii burburay sidaasa waxaa loola kulmayey civil society-go kala duwan iyadana kaasay ka mid ahayd wax aad la qabatay oo idin dhex maray hawlah ama aad ku gargaartay ma jiraan ama shaqa aad isugu timaadeen shaqo gooniya oo isugu imaana ma jirto laakiin shaqooyin badan meelo badan oo iyada ay ka qayb galaysa ama lagu soo casuumay oo ama wacyigelin laga bixinayay ama howlo kale laga qabanayay way jirtaa laakiin waa mar hore hadda ma detailkiisi wixiisi dhan ma ku siin karo runtii shakhsiyaddeeda wax iiga sheeg qof ahaan iyo aqoonta aada u lahayd intaa taqaanay aruntii aqoon fog umaana lahayn magaceeda hore oo oo loogu yeero oo keliya basiiro ah wax loogu dara ma garanaynin markii lagula kulmo meelaha ama shirarka ama meelo kale lagula kulmo ay hadlayso oo khudbad la siiyo runtii waxay ahayd qof dhalinyaro ah qof firfircoon runtii qof haddana disable ah gabarna ah intaas markay isku darsatay runtii oo qof cod kar ahna ay tahay oo holi og waxa ay rabto iyo waxa ay doonayso sheegi karto runtii waxaa isku dayaysaa inaad haddii aada awooddo si uun aada u caawiso si ay ugu noqoto dadka kaleeto tusaale wanaagsan ugu noqoto oo loo arkay in aadan u xayirnaaneyna haddaa indha la-dahay dhiga la-dahay luga la-dahay aada shaqaysan karto wax qaban karto caawin kartana dadka adiga kula mida runtii intaasoo sifo ayay isku darsatay gabadha
basiire cabdi maxamed waxay xubin ka ahayd xubno fara badan oo u dhaqdhaqaaqa hoggaanka dadka naafada islamarkaana u dooda xuquuqdooda hogaamiyaasha dadka naafada ah waxay ii sheegeen inay dhibaatooyin faquuq ah iyo afxumo la kulmeen tan iyo intii uu weerarkaasi dhacay hogaamiyaasha naafadu waxay sidoo kale ammaaneen guddoomiyihii gobolka banaadir allaha u naxariistee cabdiraxmaan cumar cusmaan injineer yariisow oo ay sheegeen inuu ka mid ahaa laba saaxiib oo waaweyn oo ay ku lahaayeen dowladda soomaaliya saaxiibka labaad waxa uu ahaa wasiirkii dastuurka cabdiraxmaan xoosh jibriil oo xanuun u geeriyooday bishii maarso ee sannadkan waxay sheegeen hogaamiyaasha naafadu in yariisow uu ahaa saaxiib u caawiya siyaabo badan oo ay ka mid yihiin dhaqaale ahaan iyo inuu ahaa qofka ugu horreeya ee ka soo qayb gala munaasabadahooda looga hadlayo xuquuqda dadka naafada ah waxay ii sheegeen inuu dhibbane u yahay naxariistii uu geystay waxay ugu baaqeen dowladda soomaaliya inay dib ugu laabtaan waxuqabashada dadka naafada ah islamarkaana ay dhammaystiraan dhismaha hay-adda naafada oo ah hawsha xigta kadib ansixintii sharciga naafada
waxaad degeysanayseen barnaamijkii galka baadhista oo haaruun macruuf inala socodsiinaya halkaad ka dhegeysanaysaana waa v o a washington haatana kusoo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka waxaa inoo haya maxamed cabdi xasan sandheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka dowladda maraykanka ayaa toddobaadkii dhowaa ciidan iyo hub dheeraada geysay dalalka sacuudi carabiya iyo isutaga imaaraadka carabta maamulka madaxweyne trump ayaa sheegay in ciidanku uu qayb ka noqon doono difaaca labadaasi dal xilli ay bartamihii bishan diyaarado aan duuliyo lahayne ay duqeeyeen xarunta shiidaalka sacuudiga ee aramko dowladaha sacuudiga iyo maraykanku waxay sheegeen inay wadaan baadhis ku saabsan cidda weerarka ka dambaysay hase yeeshee inta aynan natiijada baadhistaasi u tegin bal aynu hor taegna tirada ciidanka maraykanka ee ku sugan dalka sacuudiga iyo guud ahaan dunida carabta waa kan cabdicasiis calas artan oo ku sugan magaalada qaahire ee dalka masar taariikhda caalamkana ku takhasusay waa mahadsan tahay maxamed maraykanka ciidan fara badan baa horta caalamkao dhan ka jooga waxaa la sheegaa ilaa toddoba boqol iyo konton saldhig inuu caalamka ku leeyahay oo ilaa boqol oo dhan ku kala yaala toddoba boqol iyo kontonkaa saldhig oo noocyo badan oo nooc kastoo ciidankaa leh ilaa ciidanka ka howlgala waxay la eg yihiin baa la yidhahdaa ilaa saddex boqol iyo konton kun oo ciidanka maraykanka ah noocyadiisa kala duwan waxaa kaloo iyaguna khaliijka dhinac ka jooga oo maraykanka ay isbahaysi leeyihiin ciidamo u k ama britain ah iyo ciidamo faransiis ah ayaa iyaguna aada u jooga tan gaar ahaaneed ciidanka maraykanka ee khaliijka jooga aada buu u badan yahay number sugan ma hayo laakiin lixdan kun ilaa boqol kun ayay u dhexeeyaan ciidamadaasi oo lixda wadan ee khaliijkaba jooga haba kala badnaadeen kuwait ayaa ilaa lix iyo toban kun oo ciidani meelaha joogta qatar oo saldhigga ugu weyn maraykan ku leeyahay saldhigga cudeyd la yidhaahdo ayaa ilaa dhowr iyo toban kun iyagana joogaan baxrain baa ilaa saddex kun joogaan sacuudigu maadaama markii hore saldhigga cirka ee amiir suldaan la xirayo muddo ay maraykan ka maqnaayeen oo sanadkii laba kun iyo toddobiyo tobankii ay soo noqdeen number ciidamo ayaa muddo iska daba yimid laakiin number go-an ma arkin oo meesha jooga waan gartay marka ciidamada cusub ee iyagu sacuudiga tegeyna ciidamada cusub ee yimid kuwii horey marka ku biirayaan iyagoo soo kordhiyey howlaha ay qabanayaan oo ay ka mid tahay difaaca cirka oo nidaamkan batriotka la yidhaahdo oo horeyna u joogay haddana kuwo kale lagu soo daray maadaama hadda dhibka ugu badan oo sacuudigu ay ka cabanayaan oo maraykanka ay uga cabanayaan iyagoo ay u badan tahay khaasatan gobolka bariga oo gobolka shidaalka ugu weyn ah ee kana soo horjeeda ama ku beegan iiraan marka ciidan noocaasa oo ciidanka difaaca cirka ah ciidankii maamuli lahaa ama hagi lahaa nidaamkan batriotiga oo meelo badan horeyna u yaalay hadda lana dhigayo ciidamo dagaal markab dagaal oo cusub oo isagana batriotigu uu ku rakiban yahay u s s net la yidhaahdo waxyaabahaas oo dhan ayaa marka ama kuwa yimid ama kuwii hore ay isugu jiraan sidaaynu soo sheegnay labada dal ee sacuudi carabiya iyo maraykanka ayaa waday baadhis ku saabsan ciddii ka dambaysay weerarkii lagu qaaday shirkadda aramco afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga ee sacuudiga korneyl turki almalki ayaa sheegay inay hayaan caddaymo muujinaya in iiraan ay arrintaasi ka dambaysay
taliska iiraan iyo ilaalada kacaanka islaamiga ah waxay isku dayayaan in ay qariyaan dhammaan wixii caddeemo ah ee ka mid a qalabkan iyo teknolojiyadda waa ay qaldan yihiin waxa aynu haynaa caddeemo badan oo ka dhan ah ilaalada kacaanka islaamiga ah ee iiraan waxaana siin doonnaa qaramada midoobe innagoo u maraynaa habka saxda ah ee waafaqsan xeerarka caalamiga ah
hase yeeshee sida uu sheegaya faysal dari oo arrimaha maraykanka aqoonule kuna sugan gobolka minnesota weli ma jiraan caddaymo biyo kama dhibcaan ah oo labada dal ay soo gudbiyeen run ahaantii waxaan ognahay in dalka sacuudiga iyo maraykanku lafahantoodaba ay dhowr mar ku celceliyeen inay iiraan si toosa uga dambeysay arrintan laakiin baadhitaanadii ay sameeyeen wax saxa oo ilaa hadda kasoo baxay oo lagu kalsoonaan karo oo loohan karo iiraan baa ka dambeysay lama hayo weli iiraan aada iyo aada ayay arrintan uga walwalsan tahay waxayna aaminsan tahay arrintan inaysan ayadu shaqo ku lahayn waxayna sidoo kale iiraan si cad u sheegtay oo wasiirka arrimaha dibadda marka uu hadlayey uu khaasatan la hadlayay face the nation barnaamijka la yidhaahdo uu sheegay inay iiraan diyaar u tahay ciddii ka dambeysay falkan sacuudiga lagula kacay inay in la baadho laakiin ay codsatay koox dhexdhexaada oo ka madax bannaan sacuudiga iyo maraykanku inay baadhaan isla maalmihii weerarku dhacay ayaa madaxweynaha maraykanka donald trump uu sheegay inuu dowladda sacuudiga ka sugayo inay farta ku fiiqdo cidda ay u malaynayso inay weerarka soo qaaday wixii laga samayn lahaana ay sheegto inkastoo haddaba caddayn buuxda aan la soo bandhigin inta ayay la eg tahay cabsida in dagaal dhaco run ahaantii haddaad fiiriso ereyada la isdhaafsanaya isu soo taraya oo aynu haddaynu fiirino ama ha noqoto kuwa kasoo baxaya wasiirka arrimaha dibadda ee dalka maraykanka oo ku tilmaamay iiraan inay dhiig diyaar u tahay iyo wasiirka arrimaha dibadda ee iiraan oo isagu isagu ku tilmaamay arrimahan hadda dhacaya inay gardarro qaawan oo lagula kacayo waddankiisa ay yihiin kuna tilmaamay in haddii dagaal qarxo aysan ayagu ahayn kuwa bilaaba laakiin aysan noqon doonin kuwa bilaabay kuwa dhameeya oo ayadu hanjabaad toos ah oo dalka maraykanka uu ula jeeday ah hanjabaadaha faraha badan markaad fiiriso dad badan baa waxay aaminsan yihiin in arrintani ay keeni karto dagaal inuu dhaco laakiin xaqiiqda dhabtaa dadka siyaasadda indhaindheeya waxay ku leeyihiin in maraykanka ciidamo ku filan weli ka joogaan geeska miral eastiga hadda khaasatan gacanka khaliijka wayna weerari karaan dowladda maraykanku awood bayna uleeyihin inay dalka iiraan weerar ay ku qaadaan waxay gaadhsiiya laakiin arrimahan ciidamada loo dirayo dalka imaaraadka iyo sacuudigu waxay qeyb ka yihiin oo qeyb cad ka yihiin maraykanku inuusan doonayn inuu ku degdego dagaal inuu tuso adduunka inuu diyaar u yahay inuu difaaco dowladda sacuudiga iyo iyo imaaraadka ciidamada la dirayana sida la sheegay waa ciidamo ayagu kor usoo qaadaya tayeynayana difaaca cirka ee khaasatan sacuudiga oo ayagu ay aaminsan yihiin inay kor usoo qaadaan marka arrimahan o dhan marka laisku soo duubo waxa cad in aan dagaal deg dega hadda jirin laakiin dowladda maraykanku ay u diyaar garoobeysa inay si toosa u difaacdo sacuudiga haddii weerar labaad oo kii lamida lagu soo qaado labaatankii bishii may ee sannadkii laba kun iyo toddobiyo tobankii maamulka madaxweyne trump iyo dowladda sacuudi carabiya ayaa kala saxeixday heshiis hub oo qiimihiisu u dhan yahay boqol iyo toban bilyan oo dollar iyadoo saddex boqol iyo konton bilyan oo dollarna lagu kharash garayn doono tobanka sane ee soo socda haddii haddaba dalka sacuudigu uu lacag aad u fara badan ku bixiyo soo iibsashada hubka uu ku difaacayo amnigiisa maxaa keenay in ciidan maraykana dalkaasi la geeyo marka xaaladaha amnigu ay isbedelaan waa kan mar kale cabdicasiis calasartan
sacuudigu hub badan waa iibsadaa laakiin hubkan laba arrin baa muhiim ah waa mide see iyo markee la isticmaalin oo hubkan see baa loo isticmaalin waktiga ugu habboon ee la isticmaalayana waa goorma su-aashaasi waxaad moodaa su-aal maqan ama jawaabteedu maqan tahay inay tahay qadiyadda kale ee muhimka waxay tahay saxiix sacuudigu hub badan oo casri ah ayuu markasta soo gataa laakiin hubku isma wado ee hubka dad baa wada dad baa haga dad baa ku dagaala waxaad moodaa marka in ahmiyadda la geliyey hub un in la iska dhigto laakiin qofkii iyo bini aadamkii iyo ciidankii wadi lahaaye hagi lahaaye ku dagaalgeli lahaa isaga inaan awood weyn la gelin tababarka ciidanka oo aan sidii la rabay ahayn arrinta marka nuqsaanta ku jirta waa taas waa sababta keenaysa inuu ciidamo loo soo dira toddobaadkan waxaa magaalada new york ee dalka maraykanka ka socda shirkii golaha guud ee qaramada midoobay iyadoo madaxda dowladda iiraanna ay ku sugan yihiin ka hor intii weerarka shirkadda aaramku aanu dhicin waxaa laga hadlayey in laga yaabo in madaxda maraykanka iyo kuwa iiraan ay kulmaan haddaba arrintaasi si naba suurtagal ma u noqon karaysaa mise waa rajo luntay mar kale faysal dari anigusaan aaminsanahay rajadaasi aad bay u luntay waxaad arki kartaa erayadii hadda trump kasoo baxay mid kamid a waxaa kamid ahayd iiraan waxay u socotaa naartay u socotaa waxa kale oo iiraan wasiirkeeda arrimaha dibadda uu sheegay inuu la kulmayo wadamadii ayagu kamid ahaa saxiixii lagu saxiixay in ay hubkan nuclearka ah ee wax gumaada ay iiraan ay ay ay yarayso ama ay baabiiso sida jarmalka faransiiska shiinaha iyo ruushka laakiin aysan kusoo darin maraykanka inay la kulmayso marka waxyaabahaasoo dhan waxay ku cadaynayaan in aan hadda la rajeynaynin kulan foolka fool ah oo dowladda iiraan iyo maraykanka dhex mara in kulanadan kale oo dhanna wax faa'iida oo hadda ay weyn oo ay keenayaan aniga iima muuqato haddii aan la helin in arrintan ay si toosa maraykanka iyo uga wada hadlaan iyo dowladda iiraan maraykankuna shuruud adag buu ku xidhay oo ah in ay arrimaha nuclearka baabiiso joojisana arrimaha argagixisada ay ka wado gacanka khaliij
dhegaystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykankoon maanta kaga hadalnay ciidan iyo hub cusub oo maraykana oo la geeyey dalalka sacuudi carabiya istagga imaaraadka carabta kadib weerarkii loo geystay shirkadda saliidda ee dalka sacuudi carabiya waynu barnaamijkan oo kalea mar kale ku kulmi doonno waxaan dhegaystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
waxaad degeysanayseen barnaamijkii amuuraha maraykanka maxamed cabdi xasan sandheera ayaa inala socodsiinayey iminkana wararkii cayaaraha cabdulqaadir samakaab ayaa inoo haya
aan ku bilownay xiriirka kubadda cagta adduunka ee fifa ayaa abaalmarinta taageeraha ugu wanaagsan ee sannadka guddoonsiiyey salvio greco oo ah hooyada wiil indhahala greco ayaa abaalmarinta ku heshay sida ciyaarta iyo waxa garoonka ka socda ay ugu tabiso wiilkeeda oo jecel ciyaaraha haweenaydan iyo wiilkeeda ayaa taageero weyn u ah kooxda balmeras ee ka dhisan dalka brazil waxay ka mid yihiin taageerayaasha kubadda cagta ee ugu caansan dunida laakiin sheekadooda ayaa waxaa xiise u yeelay oo dareenka dadka ku soo jeediyey markii la ogaaday dadaalka ay salviya geliso sidii wiilkeeda nikolas uu la socon lahaa dhaqdhaqaaqa garoonka iyo waxa ka dhex socda selviya ayaa wiilkeeda u sharaxda ilbiriqsi walba oo ciyaarta ka mid ah waxyaabaha dhaca sida inuu gool dhashay in rigooro koox loo dhigay haddii qof casaan la siiyey kubadaha koornooyinka ah baasaska halista ah goolasha la dhigo kuwa dhasha ee la diido qaladaadka laysku galo iyo dhammaan wixii kale ee ka dhaca ciyaarta gudaheeda sidoo kale selviya ayaa wiilkeeda u sharaxda dharka ay qabaan ciyaartooyda nooca uu yahay kabaha ay xiran yihiin iyo weliba xitaa sida ay timaha u soo jartaan nikolas iyo hooyadiisa selviya ayaa soo xaadira kulan ciyaareedyada kooxda balmiras ay ciyaarto xitaa haddii meel ka baxsan baraaziil ay ku ciyaarayso wiilkan yar iyo hooyada dhashay way la safraan kooxdooda inta badan marka safar ciyaareed ay dibadda ugu baxaan xiriirka kubadda cagta adduunka ee fifa ayaa habeenkii xalay ahaa maamuus gaar ah u sameeyey nikolas iyo hooyada dhashay waxayna guddoonsiiyeen abaalmarinta taageeraha ee sannadka laba kun iyo sagaal iyo tobanka selviya oo abaalmarinta kadib hadashay ayaa sheegtay inay aad ugu faraxsan tahay in la guddoonsiiyo abaalmarinta taageeraha ugu wanaagsan ee kubadda cagta waxayna sheegtay inay sii wadi doonto sida ay wiilkeeda ugu sharaxayso ciyaaraha kubadda cagta marka ay garoonka joogaan qaar ka mida ciyaartooyda ugu caansan ee kubadda cagta adduunka oo isugu jira kuwa hadda ciyaara iyo kuwii hore ayaa u soo hambaliyeeyey labadan taageere ee isdhalay ciyaartooydii ka hadashay badankood waxa ay tilmaameen in jacaylka kubadda cagta uu ka tallaabo xuduud walba si uu u mideeyo qalbiyada shucuubta caalamka ee xiiseeya ciyaaraha haweenaydan iyo wiilkeedana ay tusaale wanaagsan u yihiin balmiras oo ah koox aan wax ciyaartooy ah ku lahayn xiddigaha abaalmarinta ay fifa guddoonsiisay ayaa nasiib u helaysaa in magaca kooxda ay halkaasi geeyaan nikolas iyo hooyadiisa salviya oo biladda ku guddoomay iyagoo taageerayaal u ah isla kooxda balmiras wararkeennii ciyaarahana waa naga intaa
waa hagaaga ciyaarahii intaasi aynu kaga soo gudubno haatana haw qoror qodobadii wararka ugu doorka roona aan ka codsado cabdixaafid cawil ismaaciil inuu ina xasuusiyo
bakistan ayaa waxba kabajiraan ku tilmaantay caadayn ay hindiya u soo jeedisay inay boqolaal maleeshiyaad ahay uga soo gudbayaan dhinaca buuraha himilaya ee ay labada dhinac ku muransan yihiin jenaraal ka tirsan ciidamada hindiya ayaa sheegay in xero tababar ah hore u ahayd oo ay duqeeyeen ciidamada hindiya kuna taalla magaalada soohdinta ah ee balaakood dib loo howlgeliyey waxaa kale oo uu jenaraalku sheegay in ilaa shan boqol oo maleeshiyaad ahi ay doonayaan inay xeradan uga soo gudbaan dhinaca hindiya dowladda bakistan ayaa ku eedaysay jenaraalkan inuu xaalad abuurayo khatarna uu ku yahay ammaanka gobolka marka uu eedeymo noocaasa uu samaynayo waa marmarsiyo ay hindiya ku doonayso inay xaaladda ba-an ee bani-aadnimo ee ka jirta kashmiir ay kaga leexiso dhindhaha caalamka ayuu yidhi wasiirka arrimaha dibadda ee bakistan maxkamadda sare ee dalka britanna maanta waxa ay riday xukunahay go-aankii ra-iisul wasaaraha dalkaasi boris johnson uu muddo shan toddobaad ah ku hakiyey baarlamanka uu ahaa sharci darro islamarkaana uu yahay waxba kama jiraan aan dhaqan galaynin maxkamadda ayaa go-aankan oo ay dhammaan xubnuhu u wada codeeyeen ku sheegtay in ra-iisul wasaare johnson uu baarlamanka ka hor istaagay inay qabsadaan doorkoodii ahaa inay dowladda la xisaabtamaan arrintan ayaa iftiiminaysa xaaladda wakhtiga hakinta oo ahayd inuu qaato shan usbuuc oo ka mid ah siddeedda toddobaad ee ka harsan wakhtiga kama dambaysta ah ee ay britain ka baxayso midowda yurub
mahadsaned cabdixaafeed aad ba umahadsan tahay adiga iyo dhegaystayaashaba waxaan jeclaan laha inagoo gabagabada idaacaddeenna ku sii siqaynaa inaynu wada dhegaysanno heestaa ayaan dhalad iyo codka salaad maxamed shardi salaad derbi
ima ogide waxaanahay axdi kuma ciyaaro ima ogide waxaanahay ilaahay u samiro ima ogide waxaanahay axdi kuma ciyaaro ima ogide waxaanahay ilaahay u samiro uu habreed galay cawliyo tilmaaniyo afagaalayo tiri raabina maarku wacaya ibkana waxaan u soo baxay aroosamaad u furanto iimaankiyo kalgacalkuna isku keena maalin sida ayra geelbaan u oloolayaayo sida ubaadan dhalayban uguurfayoobo sida oloola shidayban ildheer ka arkaayo sida ubax la beeray indu kugu farxaano sida aayadiinan afka kugu hayaaye adiguna aqoonso ilidhow taagawgo sida ayra geelbaan u oloolayaayo sida ubaadan dhalayban uguufayoobo sida oloola shidayban ayldheer ka arkaayo sida ubax la beeray indu kugu farxaano sida aayadiina afka kugu hayaaye adiguna aqoonso ilidhaho arkaagawbo ima ogide waxaanahay in xun lama tusaano ima ogide waxaanahay sama ruux lawmo ima ogide waxaanahay in xun lama tusaano ima ogide waxaanahay sama ruux lawmo waxaan uur habreed galay afar iyo tobnaadiyo urur dayax la xera galay afku roobleyo naba adduunyada waxaan imid maalintii islaamko lagu iiday xaramko ibliisku xirxiraya sida shiiqas luubla u ammaanayaayo sida uduga dooga ku iimaansadaayo sida oogadaydanraayo doo naftayda ka ugu jeclaaye adiguna aqoonso ilidhaho aga ugo
heestaasi ayaan dhalad iyo codka fanaanka salaa derbi ayaanu ku soo gabagabeynaynaa idaacadeedii fiidnimo tan iyo kulankeenna dambe waxaanu kaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo waa cabdixaafid cawil ismaaciil iyo sahre ciidla nuuro idileh nabadgelyo
waxaan uur habreed galay cawliyo tilmaaniyo afagaalayo tiri raabina maarku wacaya ibkana waxaan u soo baxay aroosamaadu furanto iimaankii oo kalgacalkuna isku keena mani